1730 UTC, right here on VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban iyo kuwa efemyada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa jimco sideedda bisha nofembar sanadka saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo ka hadasha sida ay u aragto doorashada madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump
waan soo dhoweynaynaa in dimuqraadiyaddu dadku maraykanku ay doorteen ciddii ay u arkeen in ay danahoodii mataqaanaa ay hogaaminayso marka anagu waxaan mar walba diyaar u nahay cid walbo ay dadku maraykanka doortaan inaan la shaqayno aana kala shaqayno danaha soomaaliya iyo danaha labada dal ay wada yeelan karaan marka waan soo dhoweynaynaa doorashada madaxweyne trump
waxaa kaloon idiin haynaa madaxweynaha turkiga oo fursad u arka in dib loo soo doortay madaxweyne trump barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xubintii ciyaaraha ayaanu idiin haynaa iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo ciidamada israa'el ayaa qaaday dhowr duqaymo oo waaweyn khamiistii shalay kuwaasoo lala beegsaday xaafadaha koofureed ee beyruud maalin kadib markii ay duqaymo baahsan ka fuliyeen bariga iyo koonfurta lubnaan halkaasi oo ay ku dileen konton iyo saddex qof boqol lixdan iyo kow kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee lebnaan weeraradii khamiista dhacay waxaa ka mid ahaa weerar lagu qaaday meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee lubnaan waxaana weerarkani uu yimid kadib markii militariga israa'il uu soo saaray amar lagu daadguraynayo dadka ku sugan aagaasi militariga israa'el ayaa sheegay inay duqaymo dhanka cirka ay ku qaadeen xarumaha ururka xisbullah iyo kaabayaasha militariga ee beyruud sidoo kalena shalay qaramada midoobey waxay sheegtay in shan ka mida nabad ilaaliyayaasheeda ay soo gaareen dhaawacyo fudud kadib markii kolonyadooda oo ku sugnayd magaalada koonfurta ee sidon ay ku soo beegantay meel u dhow goob uu ka dhacaya weerar diyaarad aan duuliyo lahayn laanqeyrta cas ee lubnaan ayaa ku daweyneysa goobtaasi saddex askari oo ka tirsan ciidamada lubnaan oo ku sugnaa iyana bar kontarool qaramada midoobey ma aanay sheegin in ay tahay diyaarad aan duuliyo lahayn oo israa'el ay leedahay ama xisbullah in ka badan saddex kun iyo boqol qof ayaa lagu dilay lubnaan colaada ka taagan saddex iyo tobankii bilood ee israa'il iyo xisbullah ay wax isku tuurayeen iyadoo inta badan la dilay tan iyo markii ay colaaddu si weyn usii xumaatay bartamihii bishii sebteembar ciidamada israa'ilna ay galeen koonfurta lubnaan kowdii oktoobar in ka badan hal milyan oo qof ayaa ku barakacay qaramada midoobeyna waxay sheegtay in tan iyo saddex iyo labaatankii sebteembar ciidamada israa'il ay soo saareen amaro lagu daadgureynaya in ka badan dadka ku nool boqol iyo lixdan tuulo iyo sidoo kale boqol iyo soddon dhismayaal ku yaala gobolada ay colaadihu saameeyeen ee dalka lubnaan madaxa nato mark rute ayaa khamiistii sheegay in iskaashiga militari ee kuuriyada waqooyi ay la leedahay ruushka uu yahay mid ka dhana ukrain ay tahay halis ku fidsan yurub oo ay tahay in si wadajira wax looga qabto doorkan waqooyiga kuuriya buu yiri wuxuu asal ahaan muujinayaa sida dalalkani ay u wada shaqaynayaan shiinaha waqooyiga kuuriya ruushka iyo dabcan iiraan ruut ayaa u sheegay suxufiyiinta ka hor inta uusan la kulmin hogaamiyaasha yurub ee ku shirsan magaalada budapest tani waa halis aad iyo aad u badan buu yiri maaha oo keliya qaybta yurub ee nato laakiin sidoo kale maraykanka sababtoo ah ruushku wuxuu u gudbinayaa tiknolojiyadda ugu dambeysa waqooyiga kuuriya si ay uga caawiso waqooyiga kuuriya dagaalka ka dhana ukrain ruut waxa uu sheegay in haddii ruushka uu ku guuleysto ukrain in uu noqon doono mid markaasi dhiiranaan leh oo si fiican u qalabaysan taasoo halis weyn ku noqon doonta xuduudda nato iyo maraykanka hogaamiyaha nato ayaa sheegay in uu rajeynayo in uu kala hadlo maamulka cusub ee trump sida wadajirka ah ee aan hubin doono buu yidhi in aanu u wajahno halista jirta iyo in aanu ilaalino qaybtayada adduunka oo dhan halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan booqasho ku tegay dalka jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay hogaamiyaha dalka jarmalka olaf shols wuxuuna kala hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay sidii soomaaliya dib loogu celin lahaa muwaadiniin soomaali ah oo dalkaasi ku sugan haddaba wasiir dowlaha arrimaha dibadda cali cumar cali balcad ayaan weydiiyey dadka la soo celinayo waxa ay yihiin falastiin waa mahadsan tahay dabcan dalka jarmalka waxaa joogda soomaaliya oo gaara ilaa siddeetan kun oo intooda badan ay yihiin dad waxbartay oo dalkaasi ka shaqaysta kuna nool deganaashana kuwa ku haysta marka dowladda jarmalka waxay nagala hadashay dad kooban oo labaatan qofood ku dhowaada oo dembiyo ka galay dalka jarmalka maxkamadaha jarmalkana ay xukumeen haddana dhamaystay xabsiyadii lagu xukumay waktigooda dhamaystay dadkaas oo aanay suurtagal ahayn in lagu sii daayo jarmalka sidoo kaleeta aanay suurtagal ahayn in xabsi lagu hayo weligoodba marka dowladda soomaalida waxaa laga codsaday dadkaas iyadoo loo fiirinayo xuquuqdooda biniaadamka la fiirinayo dadkaasi in dib loogu celiyo dalkoodii bacdamaa aanay jarmalku sharci horan ugu lahayn haddana aanay jirin fursad ay sharci ay ku helaan marka waa dad yar oo kooban oo labaatan qofood ku dhowaad ah muhiim maaha dadka caamka ee asylumka dalbanaya maaha dadka shuruucda haysta maaha dadka aanay maxkamadu xukumina maaha waa dad ay maxkamada xukumeen oo dembiilayaal ah waxaa jira dad loo diiday codsiyadoodii magangalyo doonka la diiday sababo kala duwanna loo diiday ma ku jiraan kuwaas kuwa la soo celinaya maya waxaa laga hadlay waa dad dembiyo dil kufsi iyo wax lamid ah galay maxkamada ay xukumeen xabsiyadii waktigii loogu talgala soo dhamaystay haddana xabsiyada lagu hayo oo aan la sii dayn doonin in dalkooda lagu celiyo mooye marka sidee rabaan dadkaas in loo soo celiyo dembiyada gale ee xabsiyada dhamaystay
dadkaasi labaatameeyada marka hore waxay u baahan yihiin in si farsamaa loo arrinta loo galo la hubiyo dadku horta inay dad soomaali yihiin waxaan ognahay inay jiraan dad tiro badan oo waddamada deriska nala ah ay ka socda oo magaca soomaalinimada isku dhiiba marka hore waxaan hubin doonaa in dadka labaatanka ku dhowaadka ee la sheegayo inay dad soomaaliya yihiin tan kale waxaan hubin doonaa inay yihiin dad maxkamado ku dhaceen oo la xukumay oo maxkamadihii ay dembi mataqana xabsigii loogu talgalay ay soo dhamaysteen marka intaa la hubiyo kadib iyo dowladda soomaaliyad waxay gacan ka geysan doontaa dadkaas sidii loosoo celin lahaa oo ay tahay in la siiyo mataqaana warqadihii ay kusoo safri lahaayeen mudan wasiir sida aad sheegtay dadka qaarkood dembiyo dil ahay geysteen see dadkaasi in dalka lagu soo celiyo laftirkooda iyagoo kufsi geystay dilal geystay sidee dowladdu ma sida muwaadiniin caadihay u soo celinaysaa mise hay-adaha cadaaladday marayaan mar kale mise waa dad xukunada soo dhamaystay
dabcan dadkaasi xukumadii wadamadii ay joogeen jarmalka soo dhamaystay waayo oo wixii ciqaabi ay mudnaayeen dalkaasi sharciga u qabay way soo mareen markii ay soomaaliya yimaadaan dee haddii soomaaliya aanay dembi ka gelin sabab loo sii raadraaca ma jirto laakiin arrimahaas waa arrimo hay-adaha cadaaladda iyo hay-adaha mataqaana ku shaqa leh mataqaana amniga ay go-aan ka gaari doonaan maaha arrina hadda aan ka jawaabi kara maaha
waxyaabaha kale laga wada hadla waxaa ka mid ahaa mashaariic horumarineed jarmalka mashaariic horumarineed oo soomaaliya uu ka sameyn jiray maxaa hadda ay jarmalku idiin ballan qaadeen oo mashaariic horumarineed ah marka laga soo tago dadkan la soo celinayo ee dembiyada galay
horta jarmalku waa wadanka labaad ee soomaaliya xagga deeqaha horumarinta siiyo marka dalka marka maraykanka laga yimaado waana dalka koowaad ee ka mid ah wadamada yurub ee kaalmada ugu badan soomaaliya siiya dabcan kaalmada soomaaliya inteeda badan waxay ku saleysneed waxyaabaha humanitarianka waayadii hore haddun bay bilaabanaysaa in dhinacyadii horumarinta la aado amba iskuula la dhiso amba wadooyin la dhiso amba mataqaana siyaabo kaleo loo isticmaalo mataqaana xagga horumarinta ah sidoo kale jarmalka wuxuu qeyb weyn ka yahay mataqaana e u-da oo ah hay-adda bixisa qarashka ugu badan ee ku baxa mataqaana ciidamada nabad ilaalinta ee midooda africa marka arrimahaasoo dhan ayaan ka wada hadalnay iyo jarmalka dee inuu dib u bilaabo taageeradii uu siin jiray booliska soomaaliyeed uu dib u dayactiro iskuuladii farsamo ee dalka hore oga jiray oo kii burca uu ka mid yahay kan xamar uu ka mid yahay kan lafool uu ka mid yahay oo intuba ay jarmalku dhiseen marka waxaa waxaa wada jiri doona wadahadallo farsamo oo kan ka hooseeya oo wasiirka horumarinta iyo mataqaana iyo wasaaradiina horumarinta qorsheynta ay wadageli doonaan sidii mashaariicdaas mataqaana jarmalkii soomaaliya iska kaashadaan loo ballaarin lahaa
ugu dambeyntii mudane wasiir waxaa jirta in maraykanka doorasha dhowaan ay ka dhacday shantii bisha uuna ku guuleystay madaxweynihii afartii shanaad ee hore donald trump sidee dowladdiinu u aragtaa doorashada maraykanka dabcan trump wuxuu madaxweyne ka yahay dalka maraykanka oo dee ah dalka adduunka maanta ugu weyn taageerada ugu badan soomaali siiya waa soo dhoweyneynaa in dimuqraadiyaddu dadku maraykanku ay doorteen ciddii ay u arkeen in ay danahoodii mataqaanaa ay hogaaminayso marka anagu waxaan mar walba diyaar u nahay cid walbo ay dadku maraykanka doortaan inaan la shaqayno ana kala shaqayno danaha soomaaliya iyo danaha labada dal ay wada yeelan karaan marka waa soo dhoweyneynaa doorashada madaxweyne trump
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda soomaaliya cali cumar cali balcad oo qadka telefoonka iigu warramayay magaalada muqdisho halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordogan waxa uu mararka qaarkood ay iskhilaafaan hogaamiyaasha reer galbeedka laakiin ma qarin waxa uu ku sheegay in uu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump xilligii hore ee madaxweynaha ahaa dadka dusha kala socda arrimahan ayaa sheegaya in hadda uu u arkayo in xiriirkaasi diiran uu fursad kusoo markaasi uu keenayo lagu soo afjaro iska hor imaadyada gobolka laakiin sidoo kale inuu weydiisto iskaashi weyn oo maraykanku uu la yeesho oo ka dhanaha kooxaha gooni ugoosadka ee kurdiyiinta dorian jones ayaa warbixintan istanbuul kasoo diray madaxweynaha la doortay donald trump ayaa xiriir diiran la yeeshay madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan intii lagu jiray xilligii hore ee xafiiska hayay hadda iyadoo trump uu ku soo laabanayo xukunka siyaasad qeexayaashu waxay sheegeen in hogaamiyaha turkiga uu arko arrintaasi fursad masuud kasen oo ah la taliyaha madaxweynaha turkiga waa brofesor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah waxna ka dhiga jaamacadda iyo ditabe ee istanbul
labadan hogaamiye ee soo jiidashada leh ayaa furi doona waddooyin iyo albaabo cusub keliya ma aha turkiga laakiin nato ruushka iyo siday aniga ila tahay haddii ay sidan ku sii socoto turkiga iyo maraykankaba waxaa laga yaabaa inay joojiyaan dagaalka ruushka iyo ukrain erdogan waxa uu damcay inuu door ka qaato joojinta dagaalkaasi iyadoo la eegayo xiriirka dhow ee uu la leeyahay madaxweynaha ukrain valadimir salaniski iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin xiriirkaasi oo dhaleecayn kala kulmay saaxiibada turkiga ee neto trump ayaa ololihiisa doorashada ku ballan qaaday inuu si deg dega u soo afjari doono dagaalka ukrain falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hadafka uu la jaan qaadi karo ujeeddooyinka erdogan ee ah in la joojiyo khilaafka oo loo arko dhexdhexaadiyo muhiim ah asle aiden tasbas waa falanqeeyo ka tirsan macadka brooknes ee new york trump waxa uu riixi doonaa wadaxaajood laga galo dagaalka ruushka iyo ukrain waxaana filayaa inay taasi tahay waxa uu turkiga mar walba door bidaayay runtii madaxweyne erdogan waxa uu doonayaa inuu door ka ciyaaro taas door muhiim ah oo marti gelinaysa wadaxaajoodyada suuragalka ah laakiin wixii intaasi ka dambeeya waxa uu ciyaarayaa nuuc ka mida doorka fududeeyaha wadahadallada mudnaanta muhiimka ee erdogan ayay falanqeeyayaashu sheegeen inay eegi doonaan madaxweynaha cusub ee trump si loo soo afjaro taageerada milatariga maraykanka ee ciidamada kurdiyiinta suuriya ee loo yaqaano y b g kuwaasi oo la dagaalamaya kooxda argagixisada ee is ee suuriya ankara ayaa kooxda y b g ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxda kurdiyiinta ee b k k ee dagaalka kula jira dowladda turkiga ee ku sugan koonfur bari turkiga aidiin salson waa diblomaasi sare oo hore oo turki ah kana soo shaqeeya gobolka erdogan wuxuu u malaynayaa in si la mida naftiisa oo kale trump sidoo kale uu yahay hogaamiye macquul ah si uu uga tago mabaadi'da ama siyaasadaha soo jiraynka ah in labada dhinacba ay gaari karaan heshiis iyadoo qolaba ay wax ka tanaasulayso waxna helayso laakiin dadka siyaasadda indheindheeya ayaa sheegaya in dagaalka israa'il ay kula jirto xamaas iyo xisbullah uu halis ku yahay xiriirka erdogan iyo trump trump ayaa si weyn u taageeray israa'il halka erdoganna uu taageersan yahay falastiiniyiinta muraad aslan waxa uu ka tirsan yahay hay-ad ka shaqaysa arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo cilmi baarista bulshada oo ah hay-ad markaasi la fakara oo ku dhow dowladda turkiga wuxuuna leeyahay
inkastoo trump uu si wanaagsan uga hadlay erdogan miyaad isku hadlayn kartaa isaga tusaale ahaan maxaa dhacaya haddii ay sare u kacdo xiisadda bariga dhexe iyadoo dhanka kalena ay sii xoogaysanayso kala qaybsanaanta israa'iil iyo turkiga oo haddaba muuqata iyo dhanka kale habdhaqanka trump aad bay u caddahay in maamulka trump uu u hanjabi doono turkiga inkastoo falanqeeyaashu ay leeyihiin erdogan waxa uu fursad u arkayaa mar labaad madaxweyne trump isla falanqeeyaashaasi ayaa sheegaya in caqabadaha jiraahi ay ka dhigan tahay in fursaddu aysan ahayn kuwo aan halis lahayn warbixintii dorian jones istanbuul uu nooga soo diray markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka cabdixaafid caawil ayaa nooga soo diray london
kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba natiijada doorashada maraykanka meelo badan oo caalamka ka mid ah ayaa isha lagu hayay gaar ahaana bariga dhexe midowda yurub iyo eeshiyaba madaxda caalamka qoloba natiijada guusha dhinac ayay la rabeen laakiin marka la eego diblomaasiyadda afka kagama ay dhawaaqaynin haddii aynu eegno bariga dhexe gaar ahaana falastiin israa'iil iyo iiraan colaadaha iyo xiisadaha kacsan maxay uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne donald trump barnaamijkeenna amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo jimco wanaagsan dhammaantiin sida ay baahisay wakaaladda wararka ee reuters ra-iisul wasaaraha israa'iil waxa uu ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee u hambaliyeyey madaxweyne trump waxaa ka muuqatay inuu ku faraxay soo noqoshadiisa waxa ay noqdeen saaxiibo dhowsanooyinkii u dambeeyey dadka ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayay qaarkood waxa ay sheegeen inuu madaxweynaha la doortay ee maraykanku uu hogaamiyaha israa'iil u sheegay inuu dagaalka yareeyo ka hor inta aanu xafiiska la wareegin waxaa la sheegaa inuu donald trump yahay mas-uul aan jeclayn dagaalada doorashadan waxa u codeeyey muslimiintii ugu badnayd ee degan maraykanka maadaama oo uu ballan qaaday inuu dagaalka qase joojin doono laakiin waxaa xasuus mudan in taageerada maraykanka ee israa'iil ay tahay lama taabtaan haddaba dagaalka qasa maxaa laga fili karaa madaxweyne donald trump su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdinuur faarax maxamuud oo degan magaalada faransiiska ee ku taala dalka braziil dagaalka qaso mid uu joojin kara ma ahan trump mana joogsanayaan isleeyahay waa laga yaabaa inuu dhexdhexaadin iyo xabad joojin iyo wax noocaasa sameeyo laakiin dagaalku waa dagaal qadiyadeed waa dagaal diimeed waa dagaal mataqaanaa xaquuq dad islaama iyo dad kale ka dhexeeya waa dagaal aan isleeyahay si kale ilaahay uu maareeya ma ahane siyaasad maraykanka keenay buu ku joogsanaya inuusan ahayn marka wax weyn isma bedelayaan anigu isleeyahay waase laga yaabaa in qaab diblomaasiyadeed oo xabad joojina inuu sameeyo waa laga yaabaa isagoo weliba dhanka israa'iil cadaadis saaraya maadaama uu israa'iil ay aada u taageersan tahay ama uu taageersan yahayba trump taageersan yahay laakiin ismalihi wax weyn oo dagaalkaas lagu xallin karaa ama mustaqbal u noqonaya ayaa trump kusoo siyaadinaya afhayeen u hadashay dowladda iiraan oo wax laga weydiiyey natiijada doorashada maraykanka ee uu trump ku soo noqday waxa ay warbaahinta u sheegtay in labada xisbi ee u tartamay xukunka maraykanka ay isku siyaasad ka yihiin iiraan laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in xisbiga jamhuurigu uga yara ilka qaboobaa xisbiga dimuqraadiga sidee ayaa haddaba laga filayaa inay noqoto siyaasadda u dhexaysa tehraan iyo washington marka uu trump xafiiska ku soo noqdo waa kan mar kale cabdinuur faarax maxamuud donald trump xafiiska markuu yimaado iiraan waxaa laga filayaa inuu kula dhaqmo siyaasad tiisii hore ka duwan oo kasii khallafsan waxaa laga yaabaa inuu cunaqabatayn kusoo rogo intii hore ka badan siyaasad adag kula dhaqmo sababta waxaa weeye taageero xoog lena wuxuu u yahay israa'iil markii horena saaxiibtinimaba kalama dhexayn siyaasiyiinta iyo hogaanka mareykanka labada xisbi midku doonaba ha ka yimaadeen marka waxaa laga yaabaa isagoo ka duulaya weeraradii ay qaaday iiraan oo israa'iil ku qaaday iyo siyaasadda bariga dhexe oo hadda qasan markii laga eego waxaa laga yaabaa oo ay iiraan taageerto xisbiyo badan sida xisbullaahi iyo xuutiyiinta iyo waxaa laga yaabaa iiraan inuu kusoo rogo cunaqabatayn isagoo kaashanaya xulufadiisii iyo siyaasiyiintii uu xiriirka la lahaa ee reer galbeedka taasaa laga yaabaa dhammaan wadamada bariga dhexe marka laga reeba iiraan si isdaba joog ah ayay ugu tahniyadayeen donald trump boqortooyada sacuudiga iyo imaaraadka iyo weliba morocco ayaa muujiyey soo dhoweyn diiran iiraan ayaa xidhiirka ugu yar ee saaxiibtinimo la leh trump amaba aanay isfurin go-aankii uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii dilkii hogaamiyaha qudus qaasim sulaymaan ee sanadkii labada kun iyo labaatankii iyo hanjabaadihii uu ku soo celceliyey ee ka dhanka ahaa iiraan waxa ay u badan tahay in dib u doorashadu ay ku tahay jamhuuriyadda iiraan mid aad u adag intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii amuuraha islaamka aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taniya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jibca wanaagsan
cabdixaafid cawil ismaaciil iyo amuurihii islaamkaanu intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilownay ee habeenkii xalay ahaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan koobka loo yaqaano ueva oroba league ayaa kooxaha qaaradda yurub qaarkood ay madaxa isla galeen kooxda kubadda cagta galatasaray oo ka dhisan magaalada istanbul ee waddanka turkiga ayaa kulan adagagideeda magaalada istanbul waxa ay ku soo dhoweysay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatisba oo ka dhisan magaalada london ee waddanka ingiriiska labadan kooxood ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku kala nasteen saddex gool iyo hal oo kooxda kubadda cagta ee galatasaray ay ku hogaaminaysay ciyaaryahan victor osamen wiilka reer nigeria isagu kooxdaasi haatan amaahda kula jooga kadib markay isfahmi waayeen kooxdiisii hore ee napoli ayaana saddexdaasi gool laba ka mida u saxiixay kooxda kubadda cagta ee galatasaray isaga ayaana loo aanaynayaa guusha ay ka gaartay kooxdu kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba halka gool ay la timid kooxda kubadda cagta ee tottenham waxaa u dhaliyey ciyaaryahan william lagasher waana ciyaaryahan da'yar oo isagu haatan uun ku cusub kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba xidigan da'da yar walow qaybtii hore ciyaarta uu gool dhaliyey haddana qaybtii dambe ee ciyaarta kadib markii laba jaalla oo deg dega la siiyey ciyaaryahankan waxaa taasi ay keentay in calaamada guduudan loo taago sidaasina uu ciyaarta kaga baxo xidigan daadayar ayay u ahayd farxad iyo weliba qalbijab kadib markii goolna uu dhaliyey sidoo kalena calaamadda guduudan la siiyey oo ciyaarta laga saaray sidaasi kooxda kubadda cagta ee galatasaray ayaa saddex dhibcood ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba sidoo kale kulan isaguna xiise badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo powk f c oo ah koox ka dhisan waddanka greeg ciyaartan ayaa waxa ay ku soo gabagabooday laba gool iyo waxaba oo kooxda kubadda cagta ee manchester united ay guusho ku raacday ciyaaryahan amad diallo oo ah wiil da'yar ayaa kooxda kubadda cagta ee manchester united labada goolba u saxiixay xidigan da'da yeer ayaa intay ciyaartu socotay u muuqday ciyaaryahan qalqalgelinayay difaaca kooxda kubadda cagta ee bowak waxa uuna ciyaaryahan amaad diyaalo u muuqdaa nin raalli gelin kara macallinka ay kooxdu dhowaantan soo qaadatay ee isagu weli aan ka soo muuqanin gegida kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo laylinteeda waxaase la filayaa in uu toddobaadka soo aadan kooxda majaraheeda qaban doono macallinka ay kooxdu dhowaantan kala soo wareegtay kooxda sportis lisbon ee waddanka bortugiiska xidigan diyaalo ayaana u muuqda ciyaaryahan kooxda u keeni kara goolal kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa tan iyo sidii ay shaqada kaga celisay macallinkoodii hore ee tanhaag waxay u muuqataa koox soo kabsanaysa oo iyadu maalmihii dhagweyd guulo gaaraysa waxaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee manchester united ay ka filayaan kooxdoodu in ay la qabsato amaba ay dib ugu soo noqoto magacii weynaa ee kooxda u dhaxaan jirtay kooxda kubadda cagta f c bortona waxay laba gool iyo hal ku dhufatay kooxda kubadda cagta aan idhaahdee kooxda kubadda cagta ee lazio waxay laba gool iyo hal ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee f c borto europa league tartankiisa waxaa haatan hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee lazio oo labiiyo toban dhibcood leh ayax ayaa ku xigta galtasaray ayaa iyaduna kaalinta saddexaad ku jirta oo min toban dhibcood ayay iyada iyo ayax leeyihiin siddeedda kooxood ee ugu horraysa dhinaca kala horraynta weli kooxda kubadda cagta ee manchester united sooma aanay gelin laakiin ingiriiska waxaa kaga jirta kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo kaalinta toddobaad fadhisa xubinteenna ciyaarainta aan kusoo gabagabaynaya tan ee kulan dambe waa mascad dooyadale sidaa iyo nabadgelyo
diyaarihii mascadaannu intaasi ku dhaafno markana gabagabadii idaacaddan kusoo dhowaaneynaa ee dhinacii heesaha codka allah u naxariistay maxamed suleymaan tubaac iyo heestii waad i daalinaysaa ayaan dareemay caashiqa waadigii ku diga yiri waa codka macaane maxamed suleymaan tubaace banxariisi jannaha ka waraabiya iyada ayaana gabagabo u ahayd idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doonno afarta galabnimo nabadgelyo
marna fiira lagaa